culimmada ama qolooyinkaa dabdigaa lahaa barhkood qalu waxay yidhaaheen yakuunu wuxuu ahaanaya naqdu siini siinta dhibicdeedu safan saf isbaaliyaalo saddexdoodiya ayuu noqon esaan siinka marka dhibcaha loo yeelayo laba iyo mid oo sia dhadhaarada oo kalea loo sameeya ama asaafidaasa lagama dhigayay bacdigood yidhaaheen wa bacduhum bacdigoodna yakudu wuu xariiqayaayo waa dee say bacdigood sameeyeen fowqa almuhmali xarafkii muhmalkaa korkiisa macnaa khad yar oo fatxo oo kale ama kordho oo kale ayuu saa ugu xariiqayay wa bacduhum barhkoodna yajcalu waa yeelaya kalhamzi waa hamze oo kale wax dee suuro hamse yar leh ayuu taxtu ay taxta alxarfi lmuhmali xarafkii muhmalkaa hoostiisa yeelaya laqbadaan kusoo laambi doonaaye sheekhu halkan raximahu llahu tacaala wuxuu inoogu sheegay shan calaamo oo calaamaadka xuruuftii muhmalkayd ay ku dabdin jireena culimadii iyagu iyo darag dadkaa wax qoraye calaamada koowaad waxa ay tahay xuruftan waa tanoo qaybi dhibcay leedahay ee waa in dhibcaheedii loo ilaaliyo oon laga tegin oo kuwaas sideedii baa lagu dabdinaya hore inuu soo maro dhibci iyada dhammaan waa in la wada ilaaliyo inagoon ruux mubtadiyo ruux kaleba eegine xuruuf kale iskelayaan baa jirta haddaan dhibci loo yeelina sii xarakadii maaha wixii mushkilka awna la xarakeeya lalahaayo dee waa in dhibcii loo wada yeelo bal haddaba wixii aan dhibcaa lahayn siisan imaka aan kitaabka ku aragnoo kale iyadoo kelima xarafku xa ahaa haddana jib dee madbacadii ay kaba timid taasi aanay uba dhicin ayay calaamo u yeelayeenoo markaa qowlka horu inoo dhigtay wuxuu ahaa dhibcaha ay xuruuftani leedahay la mid tahayday sida u wada qormayeen kuwo lamida uun ayaa xagga hoose isna looga samayn oo bal matalan waxa weeyaan wixii aan xada ahayn oo waxaa looga soo reebayo taa waan garan doonaaye bal imanka ra'dii oo kale iyo zadi zibay sibay u wada qormaan zadi dhibic bay korka ku leeday haddaba ra haddii ay dee tahay ama oo meeshii xar kelimadan ama ismigan ra'i ay kuga jirto si aan khaba u imanon za loogu aqriyin ayaa dhibicdii zadu lahayd ay dusha ku lahayd dhibic lamida unbaa hoosta lagaga qoraya marka aan maxay tahay dhibicdaasi waa calaamo ihmaali maha macnaa dhibic jirta ee waa calaamo lagu garanayo xarafkani inuu muhmal yahay haddaba marka ay dhibic aynu doorano laba arrimood baa imanayso midi waxa weeyaan waa xarafkan xada dee saddex bay wada ahaayeen jimku hoostu ku lahaa dhibicdii khadu korkay ku lahayd haddaan xadii dhibic u yeelno jimkii bay noqonaysaa haddana korkiina marka horeba khadaa ku lahayd haddaan nidhaahno jim oo kaley noqon marka iyada taas waa laga daynaya wixii xada ah waayo labsi kalaa ka imanaya wixii laysrahaa ka baxsada ayuunbaa haddana halkan dhacaya saa daraaddeed xada iyada waxba dhibic hoosta looguma yeelayo jim bay noqonaysaa wixii aan xa ahayn ayaan taa samaynaynaa marka iyadan laba qowl dhaafayo walbacdu naqdo siina safan qaaluudan oo halkan aan iskagaba xidhanayno waxaa macnaheedu yahay shinka markan dee dhibcaha loo yeelayo waxay dhahaan dee sadeeda u roon waa inay dhadhaaro oo kala noqoto ujeedada laba dhibcood oo hoose iyo dhibic iyada halkaa dee muqaabilkoo dushooda ah inay noqoto dhibcuhu saasaa siinka dhibcihiisu ay ahaayeen haddaba siinkii haddaan iyadana saddex dhibcood u yeelayno maxaan samaynaynaa marka bacd alculamaa baa iyaguna ku dabdisay yedhina haddii aan sidii ka dhigno isadeedu taalay sadarkii ka hooseeyeyna meeshii imanayo dhibcana uu yeelan karo waxaa dhici karta in ay dee intay kaa iskuba dhowaadaan hadhow khalal ama iltibaas kale ka yimaado ee isagii yaan layskordhigine saddex dhibcood oo isbaaltaalasaa dhibcahan imakaadi haddan markay dhammaatay ee calaamadan xidigahan yaryar ee kale inoo yaallo oo kale saa isu baaliyaal saddexdii dhibcoodba oo saf keliya saf keliya ah taa dhibcuu ha noqoto siinta oo barkood iyaduna waxa ay tahay uun waa si ay meesha uga saaraan un wixii iman lahay ka iman lahaa sadarka ka hooseeya isdhexgalkooda iyo waxyaalo bal taas bay yidhaaheen kuna dee sideedun baa loo qorayaabaa qowlku yahayo kol hadduu walbacdu yidhi waa qaybtaa kale ee dhibcihii siinku lahaa dhibco lamida uun ayaan siinkan hoostiisa ku qorananaa macnuu yahay dhibcahanay faa'iideynayaan hoosta kaga yaala xarafkani waa siina siin ma aha balkaasi iyadu waa mida waa calaamo lagu dabdisay oo dee kutubta hore makduudkaane barhkood kuba sugan calaamad labaad waxa weeye oy bacdigood xarafkii muhmalkaa si ay uga soocaan kii mucjamka ahaa kutubtoodina u dabdiyeen ay la iman jireen xaraf yar oo xarafkan laba mida ayaa hoostiisa lagu qoraya oo macnuhu waxa weeye bal iminka xadii oo kale oo inoogu horeysa xuruftaa dee muhmalka ah inoogu horeysa dhibic waa taasoo looma yeelayo jin bay isu rogaysaayeen xa yar xa yar ayaa hoosteediisaa ama halkan dhexdeedii ay ka laabantaa lagu qori imaka saasoo kale dee ra'diina ama dee taas daalkiina saasoo kale waa xaraf yar oo ah lamida uun xarafkan aynu muhmalka ah ee laakiin aada loo yaray la yaraynayo ayaa hoostiisa lagu qoraya taasna waa calaamo iyadna culimada qaarkood dee ay ahayd dabdigood iyo siay isticmaaleen calaamada saddexaad uu inoo sheegay waa in xarafkii muhmalkaa korkiisa waxaad moodo bil yar ama qulaamata dufrin aada moodo oo laakiin dhabarka ujeedo xagga sare ujeeda oo qadaadka loo jeefiyey taas xarafkii muhmalkaa korkiisa lagu qoro ashadana waa wax la sameeyey kollayna dee andalus laga soo bilaabo ilaa mashriqii bilaadkii islaamka oo kutubtina ay taa wada ahayd dee dadkii iyagu cinaayada lahaana kutubtooda ay dabdinayeen ayay manaadiqda kala duwan calaamaadkani dee midba meel shaayac ku ahayde balkaasna waa calaamo marka xarafkii muhmalka ahaa ayaa korkiisa calaamo yaroo suuro bil aad moodo ama qulaamata dufrinba oo xagga sare ujeeda ayaa lagu dul qorayaayoo macnuu uu yahay calaamo ihmaal waa saddex ta afraad waxa weeye beedka saddexaad in barhkooda ay sameeyeen xarafkii muhmalkaa korkiisa ayay khad yar oo yar kooban oo adigu fadxo oo kale ah ayay saa ugu xariiqeen markaa kitaabka ma xarakaysna oo kitaabka intii si kale ma xarakaysna ee xarafkii muhmalka ahaa ayay saa ugu xariiqeen markaasaasi maxay tahay iyadna waa calaamo inuu muhmaliyey walow dee dhici karta dadkii aan xaqiiqada ogeyn inay fatxa u qaateen oo kelimadii ay aqriyeen oo ciraaqi baa wuxuu soo naqliyaa sheekhan kitaabkan iyo sharaxan aan ahayn naba leh iyadoo kutubtii qadiimkayd taas laguma helayo waa ka halkan qulfiga leh ayaa wuxuu yihi culimadii qaarkood ama dadkii ahlu xadiidka barhkood baa wuxuu arkay ismigan ridwan oo midkood uu isagaa maqlay radwan uu aqriyey radwan uu aqriyey markuu yihi mayda arrintu waa sidee ismigu saa ma ahayn marka la eego wasankan luqa ahaan dee wax siaasa ma sii aho xagga markay noqoto asmaada lafdigan ridwan ama dee wasankaasi kuma yimaado malaa dee isagoo xag sarfi buu la kacay markaasaan ku yihi buri may asalku dee maser buu ahaa maserkii unbaana magaca lagaba dhigay marka waa wax iska caadiya adigu jawaabtiisa deeta waxay noqotay sheeku magacaabay oo imika uu leeyahy markaa ciraaqi ma xusuusni imika ayaa waxaan ku arkay buu leeyahay isagoo dee saa xarakeeyey oo fadfiyey wuxuu yihi markaasaa deeto markii taa yidhi ayaan kutubtii hore qadiimkayd baan barhkood ismigii ku arkay oo korkiisa farxada yaray ku qoran tahay markan kitaabkii u fiirsadeen dabagalayna waxay noqotay kitaabku in xuruufta muhmalkaaba korkooda calaamadan yaree fatxada loo qaadanayo oo in fatxo ahayna calaamo ihmaala xarafkaasi waa muhmala uu ku wada qorayay waa halkii markaa qaladka ugaba yimi oo ruuxii dee tii uma baraarugina calaamada yar buu arkay calaamadna waxay ka dhigneed maaha waa ra-i zamaaha unbaa ujeedadu ahayd waa xaraf muhmala zamaaha ee iska jira una waa ra isaguna fadxu u qaato deetuu radwan aqriyey bal markaa iyaduna waa mid oo bacdigood ay la yimaadeen oo dee kollayna iyaduna lafsibaaba kaba iman kara haddaan la yska hubsan arrinta ugu dambaysa inoo sheegay waxay waa calaamada sanaade bacdigood isticmaaleen waa xarafkii muhmalkaa hoostiisa ayay hamse yar waa inta yaree madaxa yaree caynta oo kale dee kooban taas bay hoostiisa ku qorayeen barhkoodna nabro ka cabireen nabro ka cabirayeen hamsadaa yaray qoreen xarafka hoostiisana way ku qorayeen waana xarafkii muhmalka ahaa iyagoo xadii ku qora ama ra'dii ku qora ama daalkii ama siinkii hamse yar oo hoostiisa marka waxay ka dhigan tahay calaamadaasna waa calaamo maqsuuda ah ujeedadu ay tahay waa calaamo ihmaal oo waa ihmaalkii oo dee waa xarafkani waa muhmal ee maaha xaraf marka waxoo dham allaha ka raali ahaadeen waa cinaayadii sidee aan qalad u iman dabdi oo loo dabdiyo kelimadii dadkii aan ictibaasiya waxyaalahaasi aanay u iman ayay umuurahan uba yeelayeen oo kutubtooda raggaa mutqiniinta ee itqaanka lahaa ee kuwa iyagaba way jireen waqtigoodii siay doonaan wax isaga qoranaya laakiin waa dadkii dee halkan xujada ku ahaa ee la raacaye in khadkooda la ictimaadsanaya itqaanka lahaa ayaa umuuraha si ay waxyaalo u kala soocaan oo qalad aanu u iman oo ruuxu marka horeba sideedii toosnayd ugu dhawaaqo taas bay ula imanayeeno bal intaas buu abyaadan shantaa inoogu sheegay kollay sharaxuna mid mid buu inoogu dhiganaya waa eegan doontan insha allahu tacaala marka wuxuu hi wayunqadu waa la dhibcinayaa dhibic baa loo yeelayaa almuhmalu xarafkii muhmalka ahaa en marka hore asalkiisu dhibicda lahayn dhibic baa loo yeeli lalxaasi walxaay aan xada ahayn asfala xagga hoose waa asfal alxaq xarafka xaggiisa hoose a dhibic lamida dhibicda ka isaga ay shabahaan leeyahay loo yeelayaa lagu qoraya aw amase calaamatuhu xarafka muhmalkaa calaamadiisu waxa weeye katbu daaka alxarfi xarafkaas waa isagii uun qoritaankiisa la qoro taxt waa taxtahu taxta alxarfi almuhmal masalan ama mithlan xaalu yahay mid isagii laba mid ah oo isagii oo kale ah ayaa hoostiisii lagu qoraya oo laakiin yar isagoo dee lama weyneynaye taas bay calaamadu tahay aw fawqahu aw amase yaktubu waa qorayaayo fawqahu waa fawqa alxarfi lmuhmali xarafkii muhmalkaa korkiisa qulaamatan qulaamo waa suuro hilaal ama qulaamatu dafri oo kale ayuu kuba qorayaa wax suuradeed leh aqwaal aqwaal weeye meesha kuwa soo aroortay tan oo waxa weeye aqwaal mutacadida oo culimada qaarkood dee amaana dabdi ahaan wixii ay camal ahaan la arkay ee iyagoo kutubtoodii ku qoraya la arkeen haddaba walbacdu bacdi waa bacdu lmutqiniin ama almuctaniina bidabdi kuwa iyagu dabdiga cinaayada ulahaa weeye ee wax dabdinta aada ugu ihtimaamayay barhkood qaluu waxay yidhaaheen naqdo sini naqdo sini labadaba malaa nuskhooyinka matniga ahayd way ku kala sugnaayeen nuskhooyinka kala duwan oo yakuunu wuxuu ahaanayaa naqdo sini ama yajcalu ninkii dee kaatibka wuxuu ka dhigayaa naqdo sini safan saf wax siman oo isbaal yaale aan isdul ol buu kaba dhigi si aanay sadarka dambe kelimaadkiisa iyo xuruuftiisa aanay intay ugu dhowaato qalad uga iman wa bacduhum qolooyinkaa iyagu u cinaayoonaya dabdiga bacdigood yakudu waa qorayayo fowqa almuhmali uu jeexaya weeyaan oo uu jeexayay khadan sagiiran oo fatxo oo kale ah fowqa almuhmali xarafkaa muhmalka ah ee dhibicda lahayn korkiisi loo garto inuu muhmal yahay oo calaamo ihmaal ay ahayd wa bacduhum barhkoodna yajcalu waa yeelayay kalhamsi waa hamse oo kale wax suuro yar hamse leh oo aada u kooban ayuu taxtu taxta alxarfi lmuhmali yeelayay bal taasi waata waa shan calaamo sharaxuna waa la kaalmaysan doontaan de kollayna waa nagaas yar bayaaniyey wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wain ataa hadduu la yimaado ninkii kitaab qoranayay biramzin ramzi biramzi raawin raawi ramzigii uu la yimaado oonu magaciisii dhammayne dee xaraf uu magacii ka soo qaatay ama laba xaraf uu magacii ka soo qaatay oo ishaaro iyo calaamo u ah magacan raawiga uu laba yimaado mayaza waa soocayaayo uu caddaynaya muraadahu ujeedadiisa cidda ramsigan leh iyo wuxuu uga jeeda ramsigan buu caddayn kitaabka ama bilowgiisa ama meel kamida wakhtiira waxaa la doortay anlaa yarmuza inaanu ramsiba kitaabkiisa u yeelin ee magaca iska dhameeyo o iskaba caddeeyo halkana waxa ay tahay ramsigu horta oo waxaan ama xarafba ha noqoto kelimadii kamida ama xaraf wax ka badane lagu gaabsanaye kelimada inteedii kale dee ina tusaysee calaamo u ah bal matalan kutubtan imakaan hayne hagaag inoo soo gaadhay kutubta afarta ah iyo haddaynaan aragba kutubtanna soo gaadhay haddaan qaadno kutubtan imika taraajimta oo kale iyagoo raawiga ii dhiganaya ayaaba haddana ciddii kutubtooda uu ku sugnaa raawigaasi wax kaba warisay ayay ramsi isaga dhigtaan oose iyagoo kha bukhaari markay u jeedaan kha keliya dhigta iyagoo muslim markay u jeedaan miim keliya dhigta abi daawuud oo kale daal keliya ka soo qaadaan tirmidi ay ta ka soo qaadaan ibni maaja ay ha ka soo qaadaan nasaa-i ay siin ka soo qaadaan waa saas oo kale kutubtan iyaduna axaadiista qaarkood sida jaamicu sagiirka suyuudi oo kale ee kitaabku galowgiisa ilaa dhammaadkiisa xadiidkiina wuxuu ka bilaabayaa un kolba xarafkii uu joogayo xadiid ka bilaabmayuu soo qaadan marka dambena saxaabi uu magacaabo mooye oo xagga hore qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam marna kuma sugnaa marka dambena wuxuu dhiganayaa un data iyo xam iyo waxyaala dee walow rumuusi soddon ay kaba badantahay soddon gaadhsiisan tahay bal rumuusiisaa badan ee ayuu mid dhiganayaa markaasoo can fulan odhanaya can abi hureyra ama can kadaaba odhanaya marka taasi waa ramzi kitaabkiina loo yeelay markaa wuxuu leeyahay haddii ade waktiga horena waxaa kaloo jirto tan imika misaal xag hoose uu sharaxa inooguma sharxayaba haddii kitaabkani aada adigu qorayso eed amaha nusqadiisa aada wadato riwaayaat mutacadida uu leeyahay sida bukhaari oo kale firabri baa adigu ama firabri baa dee kollay dariiqada aada u mashhuurkii way jiraan laakiin rag kaloo la wadaagsaday sida nasafiyana way jiraan firabri marka lasoo raacana haddana waa tan asiili iyo kushmihani iyo kariime iyo adigu qolooyin badan baa magacyo saasaa la arkaa abudar iyo waxyaalo marka haddaba kutubtaasa bukhaari oo kale marka isagii la qorayo ruwaaddaasna uu leeyahay dee dambe uu leeyahay ruwaaddina ay kelimaadka dabdigoodi iyo meelo qaarkood iyo xuruuf ay ku kala duwan yihiin haddaba marka la sheegayo ikhtilaafkii riwaayaadka marka waa ikhtilaaf riwaayadaade ikhtilaafkan riwaayaadka oo dee haddii labadan kelimadani laba wej ay kuba timi labaduna laba shaksi baa kala wariyey oo raggaa iyaguna kitaabkii noo soo naqliyey ah waatan aan xataa kolkol dee aan markan aan tajridka wadnaba aan ku baraarujino kolkol baa tan anugu ahan siyata ahaysataan kala duwan yahay oo aan kol idhaaho waa kariimada taasi iyada riwaayadeedii ama asiili riwaayadiisii qolooyin kale waaba riwaayadood dawan bal haddaba markay taasoo kale kitaabka riwaayaadkaasuu ku binaysto waxa ay dee dhacdaa inay mid kastaba ramsi gaara u yeelayeen oo markay kelimadii timaado mid lahaa ramsigiisii ama xarafba ama laba xarafo kaba kooban ay samaynayeen oo kale bal taasna waa taa waana ta iyadu sharxahan imika inoogu soo naqliyay jarat caadata alxadiid idaa samixu lkitaaba min duruqin an yubayinuu ikhtilaafa riwaayaat in ikhtalafat bal marka haddaba wuxuu leeyahay markay xaaladu taa tahay haddaad rabsi isticmaalayso horta dee waa inaad cadayso si inay kitaabkii hadhow cid kalu gacantooda gelayaan haddii adigu aad rabsigii waad garadaysa ad ku dayso kitaabkiina gacantaadii kaba baxo cid kale gacantoodii uu gala rabsigiina aanu cadayn ruuxi wa alle wax looga jeeday ma garanayo wax looga jeeday ma garanayo dee rabsigu ro marka aada hubsan oo kale rabsigani wax looga jeeda lama garto haddaba waa inuu caddeeyo kitaabkii ama khudbada ha noqoto sarxooyinka kitaabka ee u horeeya ha noqotee ramsi ha qor in rabsiga ciddaasaa leh welibana waxay doortaan culimadu inuu iska daayo ramsiga oo taa waxay u dooranayaan inta badan ama safxada hore ama khudbada kitaabkay kuga sheegi jireen haddii safxadii horeba kitaabkii ay kaba dhacdo ama kitaabkii mujaladayo mujaladkii hore in ramsiga kuba sugnaa intii kale aanu kuba sugnayn oo intii kii kale mujaladkii aanu ruuxu helin dee ka dambe u haysto ama safxadii horeba kitaabkii ay ka go-do waxale wax looga jeeda lama garanayo sibaaskiibaa imanaya marka waxa roon horta in laiskaba daayo walaa harkay barhkood dee kaga baxo sida markaan kitaabkan laydhaha almucjam almufahrase ay leeyihiin nimankan mustashriqiintii ee alfaada xadiidka ee ruuxii faares oo kale u ah kutub laakiin dee waa mucayane si dee kitaabkaa xadiidka uga baahnaa dhibyaraan uu kuba helayo iyo kitaabkan kale isna mustashriqu leeyo miftaaxu kunuusi sunna laydhaha oo kale iyadoo ramsi meeshii uu jiro midna sagaal kitaab weeye midna afar iyo toban kitaab axaadiistood buu ururinayay ayaa waxaa safxo kasta xagga hoose ku qoran sa mucjam mufarasi ramsigii lamsigii baa ku qoran oo markaa ruuxii xataa hadday sii hore dhacdo safxada daragtaba cidda lamsigan leh halka hoose ayay sadar ku qoreen markaa taasi aad bay u dhaweynaysaa dee mar kastaba uma baahno xataa ruuxii haddaan uxiftiin inuu muqadimadii dib ugu laabnee uu arkayaan waxaan hoosii ugu qoran dee lamsigiina dushiidu ku yaalaa sadarka markaa taasoo kale aad bay u saalaysaa laakiin marka aanay taasi ahayn waa umuuro waxaan leeyahay arrintaa ay sheegeen ilahan safxadii horeaba lumi karta oo kitaabkii ka guci karta oo hadda wuxuu noqonaya waxaan la garan ujeedadiisii dee taasoo kale haddii la sameeyo waxay noqonaysaa waxaa dee laga aamin noqdo in safxadii hore ay go-daba looga aamin noqdo bal waxa weeyaan horta ramsigii ha caddeeyo taasi waa ta ugu mahamsan hadduu ramsi isticmaalaya culamad badirado kutubtooda ayay cidda ramsigaa la sheegan haddaan xarafkaa idhaa waa hebel haddaan taa idhaa waa ta kutubtan aan hayno dee bal markaa madbuuce dee ramsiga laba saas bay wada sameeyaan taa wey bal taa ha sameeya inuu iska dayaana way roontay balbedka intaas inoogu sheego wuxuuhi wainata hadduu la yimaado biramsi raawin raawi ramsigii la yimaado mayaza waa soocaya waa caddaynaya muraadahu ujeedadiisa wuxuu ula jeedo wakhtira waxaa la doortay an laa yarmuza inaanu ramsiba isticmaalin ee uu iska dhameeyo bal taas weeye kan marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala watanbagii waxaa habboon addaaratu waa goobaab iyo daa'iro faslan ayaa haboon dee labadii xadiid dhexdoodii la dhigo faslan ay lilfasli kala sooc labadan xadiid dhexdoodii la kala soocayo wartabaa wuxuu raalli ka noqday uu jeclaystay iqfaalahaa daarada iqfaalkeediiyo in la mariyo oon wax calaamo oo kaloon goobaabta ahayn loo yeelin alkhadiibu khadiibkii reer baqdaad xataa yacrida ilaa yacrida ilaa uu kitaabkii bandhigayo ama uu muqaabalada casrka inoo dambaysa imanayo weye uu saxayo oo dee markaa asalkiisii ama furuucdii asalkaa lagu saxay uu dib ugu saxayo oo uu xadiidkii dee dib ugu noqonayo kitaabkii oo mid mid u saxayo uu markaa calaamad uba yeelo taas buu isagu doortay wey wakarihuu waxay naceen culimadu markaa wax la qorayo fasla mudaaf ismi illaahi ismiga ilaahay wixii loo idaafeeyey kadooyinkiisa laga gooye laga fasliyo minhu ismigii ilaahay bisadrin sadar lagaga fasliyo oo mudaafkiina uu sadarkii hore dhammaadkii noqdo ismigii ilaahayna sadarkii kale bilowgiisii uu noqdo waa goorma in yunaafi haddii ismigu anfiyayo oo dee aanay qaban ahayn oonay anfiyayo oo ujeedada hadal dee wax ka duwan baa lagaba fahmaya aan toosnayn oo waa anfiyaya markaa is-anfiyayaan oo dee isma qabanayaan maa talaahu wixii raacay ee kasii dambeeyey hadduu anfiyayo bal weli waxaa dee kitaabadii iyo dabdiyadoodii weeyaane tan muxuu inoogu sheegayaa beydka hore culimadu dee gacantooday wax ku qoranaya inagu wax diyaarsan ubaan haysana haddana aan baran kari la-an oo aan de daalcashadiisiiba haddana aan kari la-nahay iyagu waa waxaa hawsha badani ka gaadhay oo xifdigiibaa u dambeeya fahamkiibaa u dambeeya qoraalkii oo kale haddaba wuxuu leeyahay marka masalan axaadiistii la qorayo waxa fiican oo toosan si aanay axaadiista aakhirkeedi iyo awalkeedii isdhex gelin khaasatan marka aan isnaadka lasoo celinayna mutuun mujarada la qorayo marka xadiidku dhammaado san dee calaamadan aayaadkoo kale aayaddu markay dhammaato oo tan goobaab raqamkii aayaddu ku qoran ay jirto aayaadkii kala goynayso saasoo kale goobaab yaroo saasoo san santa oo kalea markaan eegno ee xisaabtan dambe ama san aan u qornay dee asalkeedu hindiga yahay bal markaa markaa shantaasoo kale ama goobaabtaa yar in lagu qoro hadhowna xadiidkii kale la bilaabo waktigaa horena way jirtay barkood samaynayeen kollina waana imika kitaabaadkan ay dee saqaraadka u qoraan sida u badanbo in marka xadiidka dhammaado la iska daayo intii sadarka ka harsanayd oo xadiidkii kale sadarka bilowgiisa laga bilaabo sandey makaba kale waa nidaam aad noo isaga yar fiicano fikro kasta ay socnaanayso barhkoodna taa way samaynayeen bal waxa weeye si loo kala fasliyo oo xadiidkan aakhirkiisii iyo awalkiisii aanay iskelin ama haddii xadiidkii ay la socotay sharxi mufradaad uu leeyahay haddaan taa la samayn waxaa dhici karta idraajbo inuu dhaco oo hadalkii isaga aan ka mid ahayn xadiidkii bal sharaxba hadduu doono ha u ahaadee xadiidkii marka uu toos ula xidhiideen laga faslin loo wada qaatay xadiidkii inuu yahay haddaba si dee faslintaa daraaddeed in goobaab marka xadiidku dhammaado hadhowkii kalena sidaa loo bilaabo taasi waa mid welibana khadib muxuu doortay in markaa suuradaas shanta ah waxa leh ama goobaabtaas aan waxba lagu qorin dhibcaha noqoto xariijin haba noqotay si aa lagu daayo ilaa kitaabkii dib loogu noqonayo muqaabalo la samaynayo dee san kollay horena usoo aragnay kitaabkii marka aanu muqaabalo lahayn miyaa la ictimaadsan karaa ma wax laga warin karaa halkii markaynu soo haynay sifadii riwaayada xadiidka xagga hore mayaan kuga soo hayna markaas hore intaynaan gaadhin ba anwaacu taxamul inoo bilaabmin muqaabaladiiyo say u dhacaysina way noo dambaysahay kitaabkii qoraalkuun laguma dayn jirin waa miswada uun dib baa loogu noqon jiray oo la sixi jiray oo lagu sixi jiray kitaabkii laga qorayo asalka waa ama furuucdii lagu saxay haddaba muxuu doortay ilaa laga soo gaadhay cardigii muqaabalada in sideedii lagu daayo marka cardigii lasoo gaadhay halkaad kordha xadiidkaad ka baxdo ead aragtay inuu sidiisii dabdisan yahay dee muqaabaladiisii aad samaysayba ama dhibic ku qoro halkan dhexdeeda ama khadsaa u jeex hadhowna maxay noqon waa calaamayna halkaa sixitaankii kusoo gaadhay calaamadii tasxiixo intaasi way saxanta inta hadda kuu cadna weli maad sixin kolba xadiidkii markaa sixitaankiisa ama muqaabaladu kuu dhammaato goobaabtiisii ama daa'iradiisii ama dhibic dhexdiisa ku qor ama khadba jeexo markaa taa wax ku samey inta kale see ha kuu caddaato oo taas taas buu doortay khadin taasi waa beydkeena hore laqbada waan ku laamiya ama beydka dambe kollay waktigeenuna waa shay aan u baahan nahayo maha wax taariikhdoodii iyaga kuba xidhan marka wax la qorayo haddii ismi ilaahay sida cabdullahi iyo cabdiraxmaan oo kale kasoo qaad iyo dee asmaada kale iyaduna loo idaafeeyey ismi ilaahay waa laba ismi oo wada socda oo laysu idaafeeyey haddaba ma habboona barkoodna waxay ka dhigaan inaan intaasi dee banaanayn haddii weliba labsi ka imanaye in ismigii mudaafka ahaa intaad sadarka hore ku qorto ismigii ilaahayna aada xagga dambe ku qorto khaasatan waa haddii waxa dambe raacaya uu isagu de aanay isqabanayn ismigan ilaahay meesha yaaliya kaasi aysan feeyaanba aanay isqabanahaynba marka xaaladaas oo kale barhkood karaahay ka cabireen kuwa qaarkoodna dee inaanay banaanayn oo ay tahay in layska ilaaliyaa ay waajib tahay ayay kaba dhigeen oo bal matalan taasoo kale matalan waa maxay hadduu ahaa imika kasoo qaad imika kasoo qaad cabdiraxmaan ibnu maxamed ba kasoo qaad in magacu ahaa cabdidiibaa xagga hore ku qormay araxmaan baa sadarkan qornay maxaa ka dambeeyana ibnu maxamed haddii sadarkii hore loo gooyo waxaa soo baxaysa inay tani khabar iyo mubtada la isaga dhiga araxmaan haddana ibnu maxamed baa ka dambaysa hadal isqabanayaba maaha marka taasoo kale marka ay tahay ayay tahay in layska ilaaliyo dee waana xaaladii barkood xaaraan kuba cabireen oo kale in taas waxaa lamida iyaday rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuul intay ku qorantay sadarkii hore allah sala allahu calayhi wasalamna sadarkii kale ay isku xigiyo isku xigaan oo arrinta ay noqon karto allah sala allahu calayh wasalam dee marka sadarkii hore laga gooyo waa labsi weyn iyo waxaan dee aan isqabanahayn weeye bal markay arrimuhu taa yihiin waxyaalaha in la kala fasriyo laysu idaafeeyey maaha waa in meel lagu wada qoro sadar ay iska raacaan sadar ay iska raacaan taasba weye weliba waxay leeyihiin maha taasun waxalla wixii kale iyaduna dee maqsuudkii wax ka duwani uu kaba imanayay yaanay mudaaf iyo mudaaf ilayhi ahaan be waaba taas oo kale oo misaalaan way soo dhigtaa bale xagga osna inoo taallaa haddii laba idhaaho saabu nabiyi sala allahu calayh wasalam kaafirun dee waana hadal cadi waana run ninkii rasuulka ilaahay waa caayey waa gaal saabu nabiyi sala allahu calayh wasalam kaafirun oo kelimadii saabu ay sadarkii hore gashay oy marka dambena annabiy iyo wixii ka dambeeyaa meeshii timaado waxa weeyaan waa waxaan odhan karay baa meesha kala soo baxaya bal umuurahaasoo kale ama xadiidkii ahaa basir qaatila bna safiyata fina binaar ninka ina safiya dila naar uu bishaare ina safiyana waa zubayr weeye safiya binta cabdimudalib baa dhashay taasoo kale hadday qaatil ay sadarkii hore gasho ibnu safiyata finaarna ay sadarkii dambe iyadana dee waxaasaa kaba imanaya halkii ahayd ninka dila ugu bishaareeya naar ayaaba isagaa naar ku jira noqonaysa marka umuuraha caynkaasi waxaasi ka imanayaba in la kala gooye maaha ee waa in la israaciyo intaas buu beydkan noogaba sheegay dee taasna waa wax imika waktigeenan kitaabadeenii ah markaad wax qorayso ee wax maaha imika taarikhaan aanu ogaanayno wuxuuhi watanbaqii waxaa haboon addaaratu daaro goobaab in la yeelo xadiidka aakhirkiisa faslan lilfasli waa soocibkii kale laga soocaya aawadi wartadaa wuxuu raalli ka noqday uu doortuu istixsaansaday weeye iqfaalaha daarada in la iqfaaliyo iqfaal waa dee wax aan calaamo loo yeelin weye oo calaamo laga gaafiliyo laga mariyo oo wax calaamo aan loo yeelin alkhabiibu khabiib xataa yacrida ilaa nahyi cani badhe ilaa uu kitaabkii cardigii waa cardigii muqaabalo maha cardigii mudaawalaynu soo marnay cardigii qiraacana maaha waa cardigii muqaabalo oo dee waana inoo dambaysaa muqaabaladu kollay suuradeedii taabka ahayde ilaa taasi ay ka dhacayso markaa uu calaamo u yeelo ay noqoto kolba intii uu saxay calaamada u yeelo wakarihuu waxay naceen fasla mudaf ismi illaahi ismiga ilaahay wixii loo idaafaynaya ka goyntiisa laga gooyo minhu ay min ismi illaahi laga gooyo bisadri sadr lagu kala gooyo lagu kala sooco in yunaafi waa tan eeg haddii hadduu anfiyayo matalahu wixii raacay uu anfiyayo laakin haddaani wax tanaafi kaba dhaxayn dhib ma laha oo waxay mitaa walow dee israacintu kolleyba habboon tahay laakiin subxaan allahi alcadiim oo kale haddii subxaana ay xaggii hore ku qoranto allahi alcadiimna ay xagga dambe de allahi alcadiim waa si waxa tanaafi meesha kama dhexeeyo taasoo kale way ka duwan tahay oo de wax weyn de in laydhaha waa khilaaf lawla mooyaane waxaa roon hadratin israaca mooyaane dhib ma laha laakiin waa marka in yunaafi matalahu waxa isaga kusoo xigaya waktub sanaa allahi watasliima maca salaati linabi tacdiim waktub qor buu leeyay bas halkaa halka inoogu dambaysa marka safxada sharaxeeda kuxiga ayaa waxaa ku sugan fainahu halkaa subxaan allahi alcaiim daa markuu sheegay fainahu idaa fusila bayna almudaafi walmudaaf ilayhi kana awalu sadri allahi alcaiim wa munaafata idintale lakin la ku kordhiya dabcadeednay ka dhacday walaa munaafata fi dalika wa munaafata maaha oo haddii dee allahi alcaiim la yidhaaho isma anfiyayaan oo walaa munaafata halkaa wowda un iyo munaafat laadi un geliya walaa munaafata fi dalika wamaca hada fajamcumaa fi sadri waaxidin awlaa waktub sanaa allahi watasliima waktub qor adigu ninka kaatibka ahu imakana tan iyadoo waxaan u baahanay markan haddaad risaalo qoranayso aad kitaabse qoranayso wixii la qoranaye waktub qor sanaa allahi ilaahay ammaantiisa qor iyo markaa watasliima iyo salaamtii oo maca salaati salaad maceed ahaatay linabiyi nebiga usugnaatay taas labada iyaga qor tacdiiman weynayn daraaddeed oo haddii aad qorayso marka ismiga ilaahay yimaado qaala allahu caza wajal ama tacaala ama subxaanahu watacaala amaanta raaci in markaa magaca rasuulku soo maro sala allahu calayhi wasalam ta qoro ee magacoo keliya ha kuba tegin taas wey wain yakun haba dhacdo madkuurkaasi ha ahaado wain yakun ha ahaadaba kaa waa waxaa lasoo sheegay waxaa laynoo soo sheegnay asanaa allah iyo atasriim iyo salaamtii usqida mid la riday fi lasl asalkii mid kaba dhaco lagaba riday ha noqdo ujeedadu dee iyaga waktigoodii weeya kitaab baad kaba qoranaysaa wax kutub caaliya makadana taasi way imanaysaa kitaab baad adigu wax ka naqlinaysaa kitaabkii haddii aanay ammaantani kuba sugnayn haddaan salligan iyo salaamtani aanay kuba sugnayn adigu markaad qoranaysa naqlinaysa ha ka tegine iska qoro waayo tani baab riwaayo maaha oo aad ma odhanaysa dee kitaabka riwaayadiisu san bay ahayd ama sheekhayga siaanaan uga soo naqliyay si baan ku kaaftoomayaa tani maaha hadal aada warinaysa maaha ee waa ama ammaan adigu aada la imanayso ad rabbigaa ammaani iyo dee salaad iyo salli aad rasuulka ilaahay kuba sallayso xaggaaga aad kalaba imanaysa weeye kalaam aada warinaysa maaha saa daraaddeed xataa asalkii iyo kitaabkii aad adigu wax ka qoraysay haddaanay taasi kuba sugnayn hadday kaba dhacday oo lagaba tegay adigu ha ka tegine ammaantaa ilaahay iyo salligan iyo salaamtani waa ujeedadu waaba ajri aada soo dadejisanayso waxbarashadii kastato waa ajri hal iyo goor markaa salliga uu bato iyo deetan iyo umuurahan adiga kusoo degdegayood laba imanaysaba weeye waqad khuulifa waa la khilaafay oo fii saqdi salaati salaada dhicitaankeeda waxaa lagu khilaafay axmedu imaamkii axmed oo imaam axmed ba waxay ka soo naqliyeen haddii kitaabkiisa dee uu wax kaba naqlinayo ama riwaayadiisii aanay asalaatu wasalaamu laba socon ay ku adkaataba ee inuu sanadki ay isaga sanadkii ugu xidhiidho inay dee la wada yimaadeen salligaa rasuulka iyo taa qoraal ahaan muu qori jirin walow dee laba yidhi afka waa ka odhan jire laakiin waa ka tegi jiray waa isagoo riwaayadii ku qeydmaya laakiin taa wuxuu leeyahay imaamka waa lagu khilaafay arrintuna riwaayo maaha ee waxa weeyaanun waa adigu ammaan adiyo salli iyo salaad aada xaggaaga kalaba imanayso salli iyo salaam aada xaggaaga kalaba imanayso weeyaane oo taa imaamka waa lagu khilaafay adigu ha kaba tegin weeye wacalahu waxaa laga yaabaa bu yihi calahuna waa luqatu fi lacala weeye calahu imaam axmed waxaaba uu mudan yaho lagaba yaabaa qayada inuu qayday oo markaa xagga dee isaga ra'yigiisa u ahaa inuu kuba qaydayay xagga sheegitaankeeda la sheegayo ama biriwaayati riwaaye ahaan marka la qorayo riwaayadii iyo si lagu adwarisay in markaa uu kuba qaydayay maca nudqihi dhawaaq uu markaa isagu waanu qorin une afka uu kaga dhawaaqayo dee taasi ayaduu xaggiisa kaba imanaya maca nudqi kamaa rawow say u wariyeen xikaaya waayo sanadku mutasil maayo sidaasaa laga soo naqliye ilaahay oo say xikaaya ahaan imaam axmed ugaba soo naqliyeen inuu afka kaga saldhihi jiray laakiin isagoo eegayo kitaabkan uu wax ka naqlinayo si kuga qornayd aanu qoraalka raacin jirin oo kitaabkii ku taqayudayo si ay taa usoo naqliyeen ba saasaaba lagaba yaabaayo inuu arkayay inay arrintani riwaayo baabkee tahayo kol hadaaay riwaayadii sanadkii u xidhiidhin uu markaa ka tegayo laakiin arrintu wuxuu leeyahay dadkii kale way ku khilaafeen adigu kitaabkaaga aad wax ka qoraysa hadduu ka marayan adigu raaci la kaalay walcambariyu markaan wasanka aqrinayna walcambari wabnulmadini labadaba waan sukuminaynaa cambari ninkaa la yidhaaho waana nin aada u macruuf ahaa oo raggan iyagu rijaalu sitana waxa weeyaan cabaas ibn cabdilcaiim raggan rijaal sitana bukhaari tacriiq ahaan buu ka wariyay intooda kalena dee axaadiis musliday kaba wariyaani bal ninkaa cambari iyo wabnulmadiniyo isaguna sheekii kale bukhaari ba ahaa bal manziladii uu lahaa uu yihi ba bukhaari naftayda maan yaraysan shaksika agtii dee oon cali mad ibnu madiine ahayna waa dadkii waaweynaa iyo akaabirtii uu la kulmay haddana dee xifdigii iyo macrifadii iyo aqoontii ilaahay siiyey ayaa wuxuu arkaya dee isaguba kolley inuu nicmadaa ilaahay siiye mid lamida iyaga isagana siiye wuxuu leeyahay isaga markuu arko aqoontiisii sare iyo aqoontii uu cilal u lahaay oo aclamu ahli casrihi bilcilalba weyo markuu taa arko ayuu leeyahay naftayda axad agtii kumaan yaraysanoo baad odhan waxba ma taqaanid waxaad garanaysaa ma jirto dee intaa dee oon ahayn cali bnu madiine ama intan yaraystay cali bnu madiine agtiisa haddaba imaamka ina madiine labadaasi bayadaa way caddeeyeen oo macnaha way baneeyeen oo halkii salaada iyagoo qoraya ayay meeshii xadiidkii markay qoraan maqaala rasuullah ay timaado ayay meeshii uga tegi jireen ay banayn jireen oo may qorahayn laha ay lisalaati wasalaami ayay u caddeeyeen tabiadku waa iyadoo meeshii oo cad laga tagoo la baneeyo maxay taa u yeelayeen liicjaali deg deg daraadi iyagoo axaadiis badan qoranayo degdegaya ama intikaab baabay ku jiraan iyo wax doorasho axaadiis bay xulanayaan oo markaasay taas ayay deetay deg deg daraadeed ama iyadoo dee iblaba ay socotiyo yeedhin taa daraadeed baabay iyaga u caddeeyeen laakiin wacaadaha way laabmeenoo markii dambe dee ay wakti heleen ayay laabmeenoo cawada way ciwadeen oo ujeedada wixii ay ka tegeen markii hore ay icjaalka ama isticjaalka ugaba tegeen ayay dib ugu laabmeen oo ciwadkeedoo dib bay u qoreen halkii inay waa kuwa meel la u baneeyeen meel bay ugaba tegayeen laakiin way degdegayeen oo waxay islaaheen balamay imlayaanu idilaafin ama wax kale markii dambe ayay dib ugu noqdeen oo meeshii oo dhan bay wada buuxiyeen ay ku buuxiyeen salligii iyo salaamtii wacaada way laabmeen oo cawada way ciwadeen oo ujeedada wixii ay ka tegeen ee salli iyo salaam ahaa ayay meel u baneeyeen ayay bedelkeedii qoreenba wey wajtanib iska ilaali arramsa ishaara lahaa salaada aada ishaartiyo salaamta see barhkooda aan aragno saad keliya inay qorayaan arrintu inay waxa weeye salligan iyo salaamtani waa dikri adkaartaa kaba mida ajri aada iyo aada u badan baa meeshii kuba sugan man sala allahu calayhi salaatan waaxida sala allahu calayhi biha cashra sabtama de wax alla waxaa jiriye waxa ay leedahay maba jirto arrintu ma aha un adigu iskaa kuu fududaato arrinku ma aha ee dee cibaadadaas musamirkaa kuula socota intaa rasuulka ilaahay la hadalhayaba haddaba ramsi aada iyadii u ishaarto ood ama saad qorto ama salcam aada qorto taa iskaba ilaali ka digtoonow walxafa goyn aada goyso minhaa waa salaadii iyo salaamtii siiqadeedii aada kaba goyso salaatan salaad aada ka goyso oo aad tidhaaha calayhi salaamu keliya aw salaaman salaam aada ka goyso oo tidhaaho sala allahu calayhi anad wasalam raacin weeye labadaa midna ood kala ifraadisa weeye kala gooni yeesho iyadna iska ilaali tukfa tukfa ma ahamak waa lagaa kaafin dee salligaa rasuulka haddaad badsato ood laba timaadid xadiidkii ubaye ayuu ishaaraya ee uu yihi dee salaadayda dhammaanteed baan kuga yeeriyo idan tukfa hamuk uu rasuulku yihi hamigaaga iyo wixii ku hami gelinayay addunya akhiraba waa lagaa kaafin oo tan baaba dee noqon waxay ilaahay subxaana watacaala aada markaa kaa kaafiya wixii adiga ku hami gelinaya bal iminka intana kolley waa xagga kitaabada waana waxaan iyada tanna u baahan nahay inaan markaan wax qoranayno aan ilaalino oon laba nimaadno oo ruuxu aanu kana daalin soo noqnoqodkan hadduu wax badan qorayo ay soo noqnoqonayaan iyo dikrigii rasuulku soo noqnoqonaye ilaahay subxaana watacaala dee dikrigiisa soo noqnoqonayo inuu umuuraha qoro oo wuxuu leeyahay markaad wax qorayso ammaantii ilaahay waa caza wajala iyo subxaanahu watacaala iyo umuuraha raaci salligiiyo salaamtiina rasuulka ilaahay marka dikriga yimaadaba in kastaba ha soo noqnoqdo sadarkii xataa ama labadii sadeel isku xiga kusoo noqnoqdee iyadana qor buu leeyahay haddii asalkii aanu markii hore ka maranyahin kitaabkaad wax ka qoraysan adigu asalkaa ku taqayudna niyood inaad adigu dee la imanayso riwaayo maaha markaas ee waa adigu waxaad kalaba imanayso imaam axmedna waa kaa inoogaba soo naqliyey labadan imaamna waxay inoogaba soo naqliyey iyagoo kolkol degdeg uga tegi jiray laakiin meel u banayn jiray marka dambe inay dib ugu soo noqon jireen inay meelihii kuba qori jireen amaa beedka ugu dambeeya maxaa inooguba sugan saan kol aragno salcam ama saad iyo waxyaala aan aragno oo kolkol dee kutub dee kutubtii ay dhacaysaba dee cadan maaha dee waxyaalaha ama thaqaafa ama umuuro kale kutub dee ay dhacayso kolkol dee muhimaba waxyaalaha in layska ilaaliyo layskaba dhowro ee la qoro un saadkii horta iyagoo dhan arrinta kale uu sheegayaana in la gooyo midhaana waa arrin masale ay culimada qaar ay baxsiyaan imaam nawine isaga kutubtiisa wuxuu sheegay ama sharxu muslim ha noqotay adkaar iyo kutubtiisa in la kala gooni yeela inay karaaha tahay in la kala gooni yeelaa la kala karaatay walow dee xaafid muxajiriya kuwa xambaara hadii ruuxii taa caado ay u noqoto ruuxii dee intuu mar yidhi kolkol de haddana kuwa soo laabaya dee wada odhanaya inaanay bal in khilaaf lawlayi la idhaa mooye karaaha xadeed aanay gaad ahayn bal muhimku in la kala gooni yeelo walow dee majmuuco dhan oo culimada kaba mida khudabta kutubtooda iyo kutubtooda aan kuba arkayno iyagoo mid ahaan ku gaabsaday aan arkayno laakiin imaamkaasi waa suu soo naqliyo oo ah dee in la kala gooni yeela marka wuxuu leeyahay sala allahu calayhi keliyana ha ku gaabsanin in ha kuna gaabsanin dee calayhi asalaam ee labadoodiiba israaciyo sababtuna waa maxay ilaahay dee wuxuu yihi salluu calayhi wasalimu tasliima waa israaciyey salligana waa ina amray salaamtana waa ina amray ha kala gooni yeeline ee laakiin waxa weeye iswada raaci intaa weeye abiadu laqwada man ku laabmeyn waktub qorsana allahi ilaahay ammaantiisa iyo watasliima salaamta oo maca salaati linabiy salaadii maceeda atadi nebiya u sugnaatay israaci tacdiiman weyneyn daraaddeed wain yakun haba ahaado waa madkuurkaasi sanaa allah iyo salaadii iyo salaamtiba isqida mid la riday fi lasl asalkii mid kaba dhacay haba noqoteen waqad khulifa waa la khilaafay oo fii saqdi salaati salaada dhicitaankeeda ujeedadu haddii asalkii kaba dhacsan tahay ka tag lagama tagon la qorin waxaa lagu khilaafay axmedu imaamkii axmed waa lagu khilaafay wacalahu waxaaba uu muday oo laga yaabaa qayada inuu ku qaydayo macnaa dee taas biriwaayati riwaayada uu lahaa kol haddaanay riwaayadii sanadkii inoogu xidhiidhin aan sii riwaayada ahayn kuba gaabsan waa sadee kolley saaxib ibnuliqtiraax iyo ayay ishaan iyo shaakir iyo dee markaasi maca nudqii dhawaaqu ku dhawaaqaya iyadoo la jirtay kamaa rawow xikaaye say xikaaye ahaan uga soo naqliyan ujeedadu dee saasaa naga soo gaadhay baa khadiib iyo ay yidhaaheen sanadkii muu xidhiidhin oo sanbuu xikaayo waaba cabiraya walcambariyu cambari cambarna nisbadu waa jirib reer tamim kaba mid ahaa ee reer bani cambar la odhanayay iyo ibnulmadiniyi ina madini bayadaa way caddeeyeen laha lisalaati oo meel banaan bay ugu tegeen oo ay u baneeyeen salaadii liicjaalin deg deg daraaddeed oo intay xadiiskii qorteen baanahay sala allahu calayhi wasalam qoran wacaadaa way laabmeenoo markaasay cawada ciwadeen oo wixii ay markii hore kaba tegeen bay ciwadkii iyo wixii dhaafay bay qoreen wejtanib iska ilaali adigu arramta ishaara laha salaadii iyo salaamtii aad caal xarf adu ku ishaarto ama dee xuruuf aada isu geysay iyo walxadfa goyn minha iyada xaggeeda aad kaba goyso salaatan salaad aad ka goyso aw salaaman ama salaam aada goyso mid kala gooni yeesho weyo mid ahaan aad kuba gaabsato tukfa waa lagaa kaafin ma ahamak wallahu subxaana watacala alam وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم هذا وفيه غلبا ولينظر السامع حين يطلب في نصفة وقال يحيى يجب وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخبير بإن
laxaquu xasiyatan ila alyamiini yulxaqu ma lam yakun aakhira sadrin walyakun lifawqi wasuduuru aclaa faxasun wakharijan lisaqdi min xaysu saqad muncatifan lahu waqiila sil bikhad وبعده اكتب صح أو زد رجعا أو كرر الكلمة لم تسقد معا وفيه لبس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل ولعياض لا تخرج الضب بي أو صحيحا لخوف لبس وأبي بسم الله الرحمن الرحيم المقابلة مقابلتي iyo mucaaradadii ayuu madxadkeedii kan yahay qoranayu gacantiisii ku qoranayo say dee waktiyadii hore ahayd ee waktigeednan aanay ahayn imakadanna dee umuuro xagga qoraalkan shalay kusoo maray oo xagga dabdin iyo umuurahan kale ama lagu bilaabayo iyo waxyaalahaasna wax waqti kastaba lalaba imanayo bal markaa qoraalkaas baynu soo aragnay haddaba haddii shaksigu uu ama dee axaadiis kooban ha noqoto ama dee kitaab kale iyo mawduuc kaleba haba ahaadeen imika laakiin axaadiistii baanu haynaaye ama kitaab dhanba ha noqdee uu deynay kal uu qorto uu isagu doo nusko uu yeesho nuskadaasna kollay dee sheekhiisii uu axaadiisan kaba maqlay ama uu dee isaga wax kaba warinayay si uu uga adigu ama ijaaso ha noqoto ama samac ama qiraae ayuu dee kitaabkiisii uu warinayay buu ka qoranayaa ama kutubtii kale lagu saxee laga adigu bal haddaba markay taasi dhacdo ayaa waxa ay iyadana meesha imanaysa waxay yidhaahaan mucaarado ama muqaabalo muqaabaladu waxay ka dhigan tahay uun hubsasho dib loo hubsanayo iyo muraajaco kitaabkii la qoray dib loogu laabmayo si loo ogaado nuskadan adigu aada qoratay eed haysataa tii as adigu riwaayadee warinaysay bee sheekhaaga inay waafaqsan tahay oo ay la mid tahay oo nuskadana ay tahay dibqa al asl ee wakti kastana ruux hadduu imika meel wax ka naqlinayu marka hore qoro waxbaa uu ka boodi karaa waxbaa sahwi ahaan uga soo noqnoqon karoo dhici karta kelimaynu kuba celceliyo taas nuqsaan baa meeshii imanaysa ziyaada kolkol iskaba imanayso kolleyba taasiba waxaan ruuxu ka badbaadahayn inkastoo uba fiirsado taasna waxay keenaysaa had iyo goor markuu wixii dhammaystay inuu dib ugu laabmo oo uu la eego oo uu dib intuu ugu noqdo muraajaceeyo oo uu kuna hubsado halkii uu kaba naqlinayay si uu ogaaday inaanay wax isbedela iyo wax isdhaafa lahayn marka taasunba weeye muqaabaladiio inuu ruuxu kitaabkii uu qortay dib uu ugu saxo kitaabkii uu ka qoranayay haddaba xaalooyin dee kayfiyad bay ula iman jireen dee iyadaa kayfiyad bal kayfiyadkaata ugu rooniya waxay tahay iyo haddii loo shardiyayo balkaasi ay sharditay haddaanay ahayn haddii ruuxu kitaabkiisii aanu saxin uu qoritaankiin kuba kaaftoomay inuu kitaabka wax ka warin karayo in kale umuurahaasa halkan inoogu imanaya muqaabalana way dhahaan mucaaradana way dhahaan marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala uma calayhi ay uma bacda taxsiili nuska intii uu nuskadii taxsiilshaday ee uu naskii uu isagu qortay ama cid kaleba qoray uu taa kuba hadee helay ee uu nuskadii ay u xasishay dabadeed calayhi korkiisa waxa waajib markaa noqonaysa ama laazim ku noqonaysa alcardu bandhig uu bandhigo oo uu ku saxo weeyo bandhigu waa taas muqaabalada iyo mucaaradadii oo isla mid oo inuu dib ugu saxa un weeyo isagoo xadiis xadiis ugu eegaya dee kitaabkia bilasli asalkii asalkuna maanta dee sheekh baad wax ka warinaysaaye waa nusqadiisanba asalkaagii adiga ah kitaabkii asalka ahaa taas inuu dib ugu saxo walow ijaazatan walow kaana akhduhu qaadashadan iyo werintan uu sheekhan wax ka warinayaa haba noqoto ijaazatan oo samaacba yaanay ahaanin qiraa'o yaanad kaga qaadanin ee ijaazaba aad wax kaga qaadatide laakiin asalkii inaad dib aada ugu saxdo ood u eegto waayo marka hore la qorayo ruuxa xunbaa dhaafi kara waayo arrin kale ku mashquul yahay sabi baa ka dhacaya qalad baa ka dhacaya haddaba inuu dib usaxo oo ugu laabno kitaabkii uu labadii kitaab isagoo isu eegaya isku dabdinaya uu markaa taas u bandhigo taas baa laazim ku ah aw asli asli sheekhay halkan kolley asli labaad baa dhacsan mustadin aan haysano oo walow ijaazatan aw asli sheekhi aw waxa ay ahayd walow dee meelo qaarkood daruuro shicir dee hamsatu wasligii imika meeshii ay uga baxayso hamsatu qadciga hamsatu wasli isu rogayso ijaazatan aw asli asli sheekhi weeye sheekha asalkiisa wixii asalka u ahaa kaas uu bandhigo markaa laakiin wasanku si uu inoogu hagaago ama shicirku isu qabto ijaazatan aw hamsada aslida hore ta dhacday mooye ta hore ee iyadu mudaafkaa hamsadeedii hamsatu wasliga ahayd marka mi hamsatu qadciga ahayd marka lagu inshaadayo hamsatu wasli bay isu rogaysaa haddii hamsatu wasl laga dhigana wowdan de aw ayaa xarakoobaysa oo aan xarakaynna hadhow saadkina markaas adigu hamsadin baa meeshii kaba dhaxaysa si aanin labadan wowdoo sukunsan iyo hamsadoo dee la taxaqiijinayo iyo sukunkaa kale intii aanay u wada kulmin oo wasanulaq markaa kuga inshaadiya uma calayhi alcardu bilasli walow ijaazatan aw asla asli sheekhi aw markaa asl labaad baa laakiin ku kordhinaysa waayo asliga markii hore waan soo sheegnay oo taasu inuu u bandhiga ay tahay haddaba kii haddii la waayo weeye oon u kaasi jirin waxaanay bilaslida horeanay ku cadfan tahay oo dee xarafkii jar baa qadarane calayhi alcardu bilasli wa asli sheekh inuu u bandhigo aw asli asli sheekh aw biasli asli sheekhi sheekha asalkiisa waa nuskhadiisa maanta asalka noqotay dee berye qaarkood iyo markuu isagu qoranayaba faraca ahayd asalkii ay lahayd oo dee kii sheekhyadiisii ah taas ee iyaguna uu cid uu kaba warinayo riwaayada u lahaa waa asalkoodii ama nuskadoodii in loo bandhigo oo lagu saxo laguba eego haddii aanay deyna isaguba taasu ka qaatay oo nuskadiisuna dibqal asli bay ahayd oo waa nuska uu saxay uu ku dabdiyey kitaabkii sheekhiisay hayde haddii kitaabkiisii aanu jirinba kitaabkii sheekhan uu ka soo wariyey isagu oo markaa noqonaya adiga sheekhaaga sheekhiisa kitaabkiisii in loo bandhigo oo lagu saxo ayaaba dee noqonaysa waxa laasimka aw farcin aw bifarcin amase in la qaabiliyo oo lagu saxo lagu dabdiyo bifarcin farci farcigaasoo muqaabalin la qaabiliyey kitaabkii sheekha ama asalkiisii la qaabiliyey oo intan adigu bal wuxuu ku sheegay kitaabkan ama nuskhadaadan halkaad ku saxayseed ku dabdinayso ee waana waxbaryihii hore culimmadu ay la imanayeen una cinaayoonayeenee maanta inagu nuskooyin ama kutub iska madbacaysan baan helaynaayo walow dee iyagaba akhdaa madbacii qayba ha kala badsadeene kolley ay iskaba jirto oo haddii nuskadaadii ay dee ay saqeen bata ama dee mid aan fiicnayn ay tahay kuwii kale ee iyagu saxnaaye la dabdiye ama la taxqiijiye aad gabad dabdisanayso kuba saxanayso haddana iyaga dee waa waxa iyagu gacantooda ku qoranayeen oo ay markaa ama casharku intuu socdaye la yeedhinayo duruustii imlaaha kaba qorteen ama si kaleba ha u qorteene taas bay ahayd daba markaa hadduu asalka sheekha adigu markaas in uu ku saxo oo waa kitaabkii nuskadii sheekhu uu kaba aqriyayee uu haystay aada ku saxdid ama taasi haddaanay jirin nuskadaa wixii u asalka ahaa ee sheekhaa sheekhiisii nuskadiisii aada ku saxda iyadana dabdisnayd ama aada ku saxdo kitaab kaleo adigaba kula sinaanaya nuskadaada la sinaanaya oo axadda labadii ka mid ahaa sheekha asalkiisan buu ka qortay ama asalka asalkiisuu kaba qortay waana ku saxay waa dabdiyo markaa waa farac markaa iyaga lagu saxay oo lagu dabdiyey oo axadda labadii kamidiiba leeyahay taa haddii aada kuba saxdo intaba muqaabaladii iyo cabdigii mid saxiixu noqon waana lagu kaaftoomayaaye oo dee markaa wuxunbaa meeshii la diidayaa nuskadii intaad qoratay inaad saa ku dayso iyadoo sahwigeedii wadata qaladkeedii wadata ziyaado waxay lahayd iyo nuqsaan waxay lahaydna wadata inay sheekhna waxbaad kaba warinaysaa haddii markaa ziyaada ay jirto nuqsaani ay jirto wax kaloo taxriif iyo tasxiif ay jiraan sheekhiina aad ka warinayso sanadkan aad u wada tiirisay ee waxay noqonaysaa waxaanad riwaayadaadiiba ku jirin inay noqoto oon jirin inay soo gasho kitaabkii haddaba taas oo bal markaa waa asalkii ama asalka sheekha asalkiisii ama farac la qaadiriyo oo ujeedadu waa nusko imika sheekha asalkiisaba laga qortay ama nuskadiisii oo lagu saxay oo axadda labadii kamidiya dadkii kale ay kaba qorteen tii nafteeda waad ku kaaftoomi kartaa haddii aad ku saxdo oo nuskadaasna laakiin nusko dabdisan ay ahayd ka wuxuu hi khayr lcardi haddaba balkaasi waa halka lagu saxaya la qaabilinayo oo dhib ma laha haddii farac aada qaabilisid ruux siqi i leeyahay oo uu dabdiyey oo iyaga uu kaba qoray ama asalkii sheekhaada ama asalka asalkiisii in asalkuna ama nuskhadiisuna nuskhada sheekhiisa waafaqsanaydu markii hore ku dabdiyey oo farqi uma dhexaynin seebaa loo saxaya haddaba oo saxitaanku u dhacaya marka wuxuu hi waa khayrulcardi muqaabaladan iyo sixitaankan iyo muraajacadan aadee labadii kitaabna laysku eegayo ta u khayr badani maca ustaadi maakii weeye kaana ahaaday maca ustaadi ruuxan nuskhada leh ee qortay ee wax saxaya maanta ama muraajacaynaya sheekhiisii uu lahaa maciisa wixii ahaaday binafsihi nafahaantiisana uu isagu u muqaabalaynayo oo u saxayo id yasmacu xiina waqtigu yasmacu maqlayuu sheekhi kaa maqlayay darsigu socdo taas baa u khayr badan wa qiila waxaa la yidhi bal maca nafsihi bal khayrulcardi cardiga ta u khayr badan iyo muqaabala ta u khayr badani maa kaana maca nafsihi wixii ahaaday weeye naftiisa maci oo isagun labadii nusqo intuu isla qaato uu isu eegayo oo uu tan iyo dee kol haddii aanay isaga eegidaa kale kolba uu meel eegaya aanay dee sahwiya ku keenayn oo ruux baraarugsan oo dabdisan oon wax ka boodayn uu yahay wixii naftiisa maci ah ee uu isagu labadiiba isu eegayo taas baa waanu cid kale markaa dee oo taqliidsan ahayn ayaaba u khayr badan taas bay yidhaaheen wastarada waanu shardiyayo bacduhum marka wasanka lagu inshaadayo halkana si wasanku u hagaago bacduhumu baan odhanaynaaye bacduhum hadha wasankuma qabanayo wastarada saas baad xarakaysanaysaa ku dabdisanaysaan wastarada bacduhum imaka waa caadiya laakiin marka kale inshaadka wastarada bacduhumu haadaa wa fiihi gullida haadaa kan buu shardiyay kaadaaduna waa inaanay cid kale aanay meesha soo geline isagu labadii nuskhaba uu haysto labadoodiiba isu eegayo maca nafsiidan bay barkood shardiyeen laakiin wagullida waa lagu markaa qalad baa lagu xukmiyey oo qalad baa loo nisbeeyo waa lagu markaa qaladnimaa lagu xukmiyey ka bacdiga ama ciddii dee taa shardiday fiihi fii dalika alistiraad shardiga ay kaba dhigeen inuu cardigu maca nafsihi noqdo taa iyada qalad baa loogu nisbeeyo iyada ma toosno ama qalad bay noqon waa shay tashaduduhun ama shuduudba waxa weeye ama taa hore tanna labada xaalaba way banaayen maxay tanna intana labada bayd uu inoogu sheegayaa sheekhu bal cardigii iyo nuskhadaada halkaad ku saxaysay iyo inaad saxdaa inay laga maarmaantay uu inoo soo sheegay seebaa muraajacadaasi u dhacaysa marka wuxuu leeyahay sida ugu fiican waa adigoo nuskhadaadi haysta markaa sheekhu darsigii ama kitaabkii dhegaya nuskhadiina markaa hore aad usii qoratayba oo aada la socoto dee ama qiraa'adiisii ama haddii isaga lagu dul aqriyayo ninkii qaari ahaa dee uu aqriyayuu sheekhuna fadhiyeyba qiraa'adii aada la socotidoo ee hadhow wixii dee khadaa waad saxaysaa waanad hubsanaysaa bal markaa taas iyadoo qiraa'adu socoto sheekhii laga uu ninkan daalibkii maqlayo sheekhii uu la joogo sheekhuna asalkiisii uu haysto ama ruux kaloo fiqi uu asalkii hayo marka isagii laguma dul aqriyayo taas aad adiguna nuskhadaadi intaad haysata qiraa'ada aad la socotood kelima kelimo ula socotood taa ku hubsatid taas baa cardi iyo muqaabalo u fiican saas baa oo meeshii darsigiina waa joogaa sheekhi baaba aqriyaya adiguna waad dhegaysanaysaa nuskhadiisii hadduu ka aqriyayo nuskhadaadii baad haysataa ood ku saxaysaad kelimo kelimo ugu saxaysaa ama haddii lagu dul aqriyayana dee qiraa'adii baad maqlaysaa sheekhina waa kanoo dee isagii baaba lagu dul aqriyayaayo isaguba waxa loogu dul aqriyayaa wixii aan riwaayadiisii kamid ahayn ama qalad kaa dhacay inuu joojiyo adna nuskhadaadii baad haysataa taas baa u khayr badan taas waa sida u fiican buuli waxaa kaloo bacd alculamaa iyagu ay taa ka raajax yeeleen isagoo nuskhaanaydii ahaynba xaalad dersi xaaladii dersiga waxaa dhici karta samaacii iyo dee dhegaysigiiba inay markaa isaga ay dhaafto ee uu nuskadii sheekhana qaato ama asalka ama asalka asalkiisii ama faraca kale aada u dabdisan ee la saxay iyo nuskadiisii isagun uu isu eegayo oo uu xadiis xadiisba ama dee uu isqaabiliyo labadoodii isku xusaxo horta kanuu eegaya kiisii buu markaa eegaya markaas sidaasu ku saxaya ku dabdinaya cid kale ma soo gelayso isagina waa ruux baraarugsan ruuxaan kolba dee eegiddan uu kolba mid eegaya aanay sahwi ku keenahayna weeye iyo qalab kaas baa usii fiicanna bacdigood way yidhaaheen xaalo saddexaad baa jirto haddii ruux kaloo fiqih oo lagu kalsoon yahay nuskhadaadii uu qaadayo ama uu sheekha isagoo darsigii socdo uu kuu saxayo ama nuskadii uu la qaado uu kuu soo saxo laakiin kol hadduu siqo yahayna waa lagu kaaftoomi karaa almuhim faqad waa inay muraajaca dhacdo wixii aad imaka qortay de hadii qorna wax jira imaka haddaad bal ka soo qaado waxbaad qoraysaa imaka dib ugu laabantay waxyaala aad ka boodaa dhici kartaa xaraf aana siisii u qorin baad arkaysaa qaladaad jirta hubsashadani qaladkii kaa dhacay iyo sahwigii kaa dhacay ama nuqsaantii ama ziyaadii kolbaad sadalan iskaga celcelinaysaa adoon ogeynba dee sahwisan ayay meeshii ka saaraysaa ina wixiina waa riwaayo hebel baan ka wariyaa beeday waa inuu sii aad uga warisay noqdo wixii uu isagu riwaayada u lahaa ee la yaqaanina uu noqdo ee wax kale oo meesha soo gala aanu